halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oad si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban qaar ka mid a efimada geeska afrika iyo baraha internetka ee v o a somaali com iyo weliba boggeenna facebook
subax wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa sabti laba iyo labaatan ay tahay bisha julaay ee sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeena saaka waxaa idinla socodsiin doona cabdicasiis xuseen cusmaan iyo anigoo ah sahra cabdi axmed
qodobada idaacaddeena saaka aan idinku haynana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey xaaladda deegaanka xeraale ee gobolka galgaduud oo dagaallo culus oo dad badan ay ku dhinteen ay ka dhacayeen shalay ilaa addaraatoole sidoo kale waxaad maqli doontaan taliyaha booliiska magaalada minneabolis oo xilka iska casishay cadaadis uga yimid duqa magaaladaasi kadib markii askari soomaali maraykana uu dil u geystay haweeney caddaan ahayd
iscasilaadan waa arrin guux aada uga jiro magaalada iyo nawaaxigeedaba arrintaasoo ah in ay jirto saluug la saluugsan yahay sida ay shiifkii booliiska ee hadda xilka iska casilay ay u maamulaysay dhacdadan dhacday iyo wixii ka horreeyeyba
waxaan kaloo idiin haynaa lix qof oo saddex falastiiniyiin yihiin saddexna ay israa'iil u dhasheen oo lagu dilay qalalaaso ka taagan daanta galbeed ee dhulka falastiiniyiinta afhayeenkii aqalka cad ee dalkan maraykanka oo iscasilay iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
wargeyska ka soo baxa magaaladan washington ee lagu magacaabo the washington post ayaa soo warinaya in safiirka ruushka ee maraykanka uu u sheegay madaxdiisa sarsare ee magaalada moscow inuu arrimo ku saabsan ololaha doorashada maraykanka kala hadlay xeerlaaliyaha guud ee maraykanka jeff sessions intii lagu jiray doorashadii wargeyska oo warbixintiisa ka soo xiganaya ama warbixintiisa uu qoray wuxuu soo xiganayaa saraakiil maraykana wuxuuna wargeysku sheegay in hay-adaha sirdoonka maraykanku ay dhegeysteen oo ay duubeen isgaarsiin uu safiirka ruushku uu madaxdiisa kaga sarreysa ee mooska kala hadlay kulamadaasi bishii februari ayaa xeerlaalyaha guud ee dalkan maraykanka jeff sessions wuxuu dhegeysi aqalka sanadka ka dhacay oo lagu ansixinayay ku sheegay in uusan xasuusan wax xiriir ah uu la sameeyey saraakiil ruusha markii markii uu la taliya dhinaca arrimaha dibadda u ahaa madaxweyne trump oo xilligaasi musharaxaha bishii maars ayaa waxaa lasoo la shaaciyey in sessions uu laba jeer la kulmay safiirka ruushka ee maraykanka sanadkii hore wuxuuna asaxay hadalkiisii jeff session isagoo kulamadaasi isagoo sheegay in kulamadaasi dhaceen wuxuuna markaasi sheegay in uu markaasi uu gees ka istaagay baaritaanka lagu sameynayo in ruushka uu farageliyey doorashada maraykanka laba sarkaal oo maraykan ah ayaa dafiray wararka sheegaya in hogaamiyihii isis uu geeriyooday waxaa soo baxayay dhowr war asbuucyadii lasoo dhaafay kuwaasi oo ka imaanaya dalalka suuriya iyo iiraan iyo xataa hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha kuwaasoo sheegay in madaxii isis abubakar al bakdaadi lagu dilay dagaal ka dhacay ciraaq amaba suuriya sida loo malaynayo laakiinse jimcihii shalay ayaa wasiirka difaaca ee maraykanka jim mattis iyo madaxa xarunta la dagaalanka argagixisada qaran ee maraykanka nick rasmussen waxa uu sheegay in labadaba ay isku raaceen inaysan jirin wax cadeymo ah oo muujinaya in la dilay albaqdaadi
wararkaasna laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad kala socotaan subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay haddii haatan aan ku bilowno dhinacaas iyo galgaduud deegaanka xeraale ee gobolka galgaduud ayaa saaka lagu soo waramaya in xaaladdu ay degan tahay kadib dagaallo culus oo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay halkaasi ku dhex marayay ciidamo ka tirsan ururka ahlusunna iyo dadka deegaanka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku baaqay in colaadda si deg dega loo joojiyo wariyaha v o ed ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa ka waramaya sida xaaladdu saaka ay tahay xaalada deegaanka xeraale ayaa degan saakay kadib dagaal labadii cisho ee lasoo dhaafay halkaa ka dhacay oo u dhexeeya ciidamo ka tirsan kuwa ahlu sunna wal-jamaaca ee ka arrimiya qeybo ka mida gobolka galgaduud iyo dhalinyarada deegaanka xeraale wadahadallo ayaa bilowday oo ku aadan sidii xal waara looga gaari lahaa xaaladda duqeyda dhaqanka qaybo ka mida gobolada mudug iyo galgaduud ayaa wada dadaal lagu dhameynayo xiisada colaadeed ee halkaa ka taagan madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ku baaqay in si deg dega loo joojiyo dagaalka ka socda deegaanka xeraale ee u dhexeeya ahlu sunna iyo dhalinyarada deegaanka waxa uu madaxweynuhu sheegay in dhowaan guddi soo qiimeeya xaaladda loo diri doono deegaanka xeraale madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug oo shir jaraa'id ku qabtay cadaado ayaa asna dhankiisa ku baaqay in la joojiyo colaadda ka soo cusboonaatay xeraale waxaa sidoo kale jira duqay dhaqan oo ku howlan sidii loo damin lahaa xiisadaasi inkastoo saakii xaaladdu ay degan tahay haddana dhinacyadii dagaalamay weli waxay isku hor fadhiyaan goobihii birirta ay ku dhex martay ee deegaanka xeraale dadka deegaanka ayaa ka barakacay kadib labadii cisho ee lasoo dhaafay dagaalkii lagu riiqmay ee halkaa ka dhacay waxaana wararka goobaha caafimaadka laga helaya ay sheegayaan in ku dhowaad labaatan ruux ay ku dhimatay in ka badan afartan kalena ay ku dhaawacmeen oo isugu jira dhinacyadii birirtu dhex martay iyo dadka rayidka ah ee ku sugnaa deegaanka xeraale cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal halka wararkaasi ay idinkaga imaanayeenna waa v o a washington taliyaha ciidanka booliiska magaalada minneabolis ee gobolka minnesota dalkan mareykanka jenny hartu ayaa iscasishay cadaadis la saaray kadib oo xilka ka degtay kadib markii sida la sheegay askari soomaali maraykan ah oo booliiska ka tirsanaa uu dil magaalada minneabolis ugu geystay haweeney cadaan ah oo australia u dhalatay maxamuud mascade ayaa warbixintan
taliyaha booliiska magaalada minneabolis janey hartu ayaa iscasishay kadib markii uu culays xoogan kaga yimid golaha wakiilada iyo xafiiska duqa magaalada qoraal ay soo saartay taliyaha booliisku ayaa waxa ay ku sheegtay inay go'aan ku gaartay inay xilka ka degto oo ay meesha u bannayso hoggaan cusub si loo hormariyo booliiska magaalada minneabolis taliyuhu waxay intaa ku dartay in magaalada minneabolis ay mudan tahay inay hesho hoggaan kan ugu wanaagsan iscasilaada taliyaha booliiska ayaa ka dambeysay kadib markii duqa magaalada minneabolis betsy hages ay codsatay in jene hartu ay iscasisho qoraal ay soo saartay duqa magaalada minneabolis ayay ku sheegtay inay lumisay kalsoonidii ay ku qabtay taliyaha booliiska sidoo kalena wadahadallo badan oo ay la yeelatay bulshada minneabolis ay ku ogaatay in iyaguna ay lumiyeen kalsoonida awoodda ay taliyuhu u leedahay inay sii hogaamiso booliiska minneabolis betsy hages ayaa intaa raacisay in si loo soo celiyo kalsoonidii booliiska ee magaalada minneabolis ee laga maarmaan noqotay in taliska booliisku hoggaan cusub yeesho iscasilaadan taliyaha booliiska ayaa imanaysa laba maalin uun kadib markii ay qabatay shirkeedii jaraa'idii ugu horreeyey tan iyo markii askari ka tirsan booliiska magaalada minneabolis oo asalkiisu soomaali yahay uu dilay haweenay caddaana oo ka soo jeeda waddanka australia taliyaha iscasishe ayaa markii uu dilku dhacayay gobolka safar uga maqnayd iyadoo bulshadu ay dhaliileen maqnaanshaheedii iyo degdeg u soo noqosho la'aanteedii marka laga yimaado codsiga duqa magaalada maxaa lagu macnayn karaa iscasilaadan degdega ah waa kan garyaqaan cabdinaasir maxamed cabdilaahi
iscasilaadan waa arrin guux aada uga jiro magaalada iyo nawaaxigeedaba arrintaasoo ah in ay jirto saluug la saluugsan yahay sida ay ay jiifkii booliiska ee hadda xilka iska casilay ay u maamulaysay dhacdadan dhacday iyo wixii ka horreeyeyba taasoo micnaheedu yahay xilliga arrintan ay dhacday oo arrin runtii dhacdo aad magaalada u gelgishay ah oo ay ka maqnayd magaalada dhowr maalmoodna kadib ay kusoo noqotay iyo iyada iyo xidhiirka ka dhexeeyey meeyarka magaalada oo aan horeyba u fiicnayn dhacdada booliiskanna ama ay qof shacaba lagu dila markii ugu horreysay ma aha narar badanoo hore soo dhacday baa jirto marka waxaad mooddaa arrintan ay ahayd arrin soo socotay oo ay kusoo gabagabowday aanan aad mooddo meeyarka inay tiri intan ka badan uma dulqaadan karno inay sii socoto taliyaha booliiska ee xilka iska wareejisay ayaa shirkeedii jaraa'id ay habeen hore qabatay waxa ay ku sheegtay in toogashadii justin diamond ay ahayd mid laga baaqsan karay islamarkaana askariga dilka geystay ee maxamed nuur falka uu ku kacay aanu ahayn dhaqan ay leeyihiin booliiska minneabolis maxamed nuur ayaa isna diiday inuu dembibaarayaasha u sheego waxaa ku kalifay inuu toogto justin diamond hoggaanka cusub ee xilka kala wareegaya jene hartu maxaa isbeddel ah oy arrintan ku keeni karaan waa kan mar kale garyaqaan cabdinaasir maxamed cabdilaahi qofkan hadda la magacaabay oo ah qof isagoo laftiisu madow ah muxuu ka bedeli doonaa arrintan la xidhiidha wiilka wiilka soomaaliga ah ee arrintan ka dambeeyey ee lagu aaneynaya inuu isagu ka dambeeyey dabcan ma qaba inay wax badan ka bedeleyso sababto ah investigationka horey buu u socday runtii wax badan oo ay ka bedelaysa ma jiraan balse waxaad moodaa pressure badan oo saaraa meeyarka iyo mas-uuliyiinta magaalada siriga inay wax yar ka qaadayso duqa magaalada minneabolis betsy haajis ayaa shir jaraa'ida ay goordhoweyd ku qabatay magaalada minneabolis waxay ku sheegtay in xilka taliyaha booliiska ay u magacaabayso madera aradando oo ahaa kaaliyihii taliyaha booliiska hase ahaatee shirka jaraa'id ee duqa magaalada ayaa waxaa carqaladeeyey dad mudaharaadayay oo kalifay in shirka jaraa'id uu joogsado waxaana mudaharadayaashu duqa magaalada u sheegeen in ay iyada lafteedu iscasisho maxamuud mascade v o a minnesota
haddaba askariga soomaaliga ah ee ka tirsan bilayska magaalada minneabolis ee lagu eedaynayo inuu dilkan geystay ayaa ilaa hadda wax hadal aan ka soo saarin shilkaasi waryaheenna haaruun macruuf ayaa sababta arrintaasi ka dambaysa iyo weliba saameynta shilkani ku yeelan karo soomaalida minnesota wuxuu ka waraystay cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo ah qareen oo ah sharciyaqaan ku sugan gobolkaasi
runtii waxaan ognahay inay jirto qof walba oo lagu aadeynayo ama lagu aadayn karo arrin sida ay wax u dhaceen ama marka dambena noqon karto self incrimination oo maaragtay dembi sababi karto waxa weeye ase looyar ahaan ama qareen ahaan waxaan dhanaanaa maaragtay ha hadlina haddii ay wax dhacaan inta badan waxaad jeceshahay inay siday wax u dhaceen qofka intuusan hadlin ka hor in xaqiiqda bal ka baxsane kala la helo marka qof walba oo qareenadi wuxuu kula talin lahaa inuusan hadlin ilaa inta factiyada kale laga helayo marka sida shacabka kaleba ay uleeyihiin fifty amendment right waxaa la yidhaahdo oo dastuuri ah oo ah inaynan mataqaana iyaga afkoodu aysan dembi isugu geysanin ayuu isagana sidoo kale xaq buu uleeyahay inuu ka aamuso oo uusan ka hadlin sida ay wax u dhaceen wuxuu waxaa baaritaan wada hay-adda la yidhahdo b c a da oo ah bureau of criminal apprehension wuxuu lawyerkiisa ilaa hadda sheegay inuusan la hadlaynin aysan uusan diyaar u ahayn inuu la hadlo departmentiga booliiskan inuusan weli diyaar u ahayn inuu siiyo fifth amendment rightkiisa ayuu isticmaalaya oo uu uu ma aragta sheegay inuusan la hadlayn inuusan diyaar u ahayn bulshada soomaalida guud ahaan wax dhiba ma ilaa hadda uga yimid arrintan ma see u saameyn kartaa wallahi harun sida aad aad horeyba u tilmaantay maanta xataa anigu stateka waan ka maqanahay balse wararka aan intan ka hayno waxa weeye markii ay ay dhacdo dhacdo ay ka mid tahay communitiga soomaalida waxaad moodaa inta badan inay ama mediahu ay isku dayaan inay mar walba arrinta ka dhigaan soomaaliyeeyaan balse arrintan in la soomaaliyeeya ma aha waa qof maraykana oo boliisa ayaa lagu ayaa waxaa dhacday inuu qof kale gacantiisa la yidhi waa ku dilay isagoo shaqadiisa gudanayo marka arrintan arrin communitiga soomaaliga si gaar in loogu aanayaba ay tahay ma aha waa qof maraykana way inkastoo uu soomaali kasoo jeedo caddaan hadduu noqon lahaa oo qof kaloo ma aragtay originally uu ma aragtay meel kale kasoo jeedo hadduu xataa yahay lama odhanaynin qof ma aragtay communitiga kasoo jeedo marka sidoo kale waxaan waxaan waxaan aada uga xunnahay in arrinta la soomaaliyey oo aan la odhanin qof soomaaliya ayaa arrintan ka dambeeyay qof maraykana oo kasoo jeeday soo ah balse boliis xubin boliisa marka boliiska iyo xubnahooda inay sidaa un u u eegaan bay noqonaysaa aysan noqonin laakiin qof soomaali ah oo lagu riixa inuu yahay soomaalinimadiisii dhibaato gaar inay u geysatana ma doonayna
kaasi waxa uu ahaa cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo ah sharci yaqaan ku sugan gobolka minnesota waxa uu warramayay waryaheena xaaruun macruuf
lix qof oo saddex ka mida ay falastiin yihiin saddexna ay israa'iil yihiin ayaa ku dhintay qalalaaso iyo xiisad ka taagan masaajidka aqsa ee magaalada qudus kaasoo ka dhalatay qalab ay israa'iil ku xiratay meelo laga galo masjidka barakeysan ee alasqa madaxweynaha falastiiniyiinta ayaa amray inay joojiyaan xirada kala dhexeeya israa'iil warbixintan waxaa qaahiro kasoo diray waryahayaga xuseen cismaan saxnuuni
saddexda qof ee israa'iiliyiinta ay geeriyooday iyo qofka afraad ee dhaawaca soo gaaray ayaa deganaa dhismaha navy tisuufa ee daanta galbeed warbaahinta israa'iil ayaa sheegtay saddexda qof ee dhintay inay kala ahaayeen laba nin oo lixdan jir ah iyo qof dumar ah oo afartan jir ah kuwaasoo ka wada tirsanaa hal qoysa iyo qofka dhaawacmay oo dumar ah oo iyana afartan jir lagu sheegay maalintii shalay ayay ahayd markii kumanaan falastiiniyiin ah oo salaadii jimcaha ku tukaday waddooyinka magaalada qudusa ay iska hor yimaadeen ciidamada amniga ee israa'iil taasoo sababtay geerida saddex ka mid ah falastiiniyiinta isugu soo baxay magaalada qudusa ama jerusalem madaxweynaha maamulka falastiin al sayid maxamuud cabbaas ayaa amar ku bixiyey in la joojiyo xiriirada rasmiga ah ee kala dhexeeya israa'il inta ay ka baabi'inayso qalabka elektronikada ah oo ay ku xirtay masjid ul aqsa فإنني وباسم القيادة الفلسطينية أعلن أولا تجميد الاتصالات مع دولة الاحتلال waxaan ku dhawaaqayaa joojinta dhammaan xiriirada aan la lahayn dhinaca israa'iil heer kasta ilaa iyo inta israa'iil ay ka laabanayso tallaabooyinka ka dhanka ah masjidul aqsa islamarkaasina xaaladda ay ku soo celinayso sidii hore xukuumadda israa'iil ayaa guddoon ku gaartay inay qalab elektronig ah iyo kaamirooyin ay ku xirto albaabada masjidul aqsa kadib markii laba ka mid ah booliska israa'iil ay ku geeriyoodeen magaalada qudusa afar iyo tobanka bishan aynu ku jirno arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii shalay kumanaan muslimiin ah ay ku banaanbaxeen qaar ka mid ah caasimadaha dalalka muslimka oo ay ku jiraan waddamada turkiga indonesiya jordan yemen suudan tunisiya iyo dalal kale oo muslim ah kuwaasoo ka soo horjeeda tallaabooyinka cusub ee israa'iil ay ku soo rogtay masjidul aqsa masjidul aqsa ee magaalada qudusa ee dhulka reer falastiin ayaa ah xaramka saddexaad ee muslimiinta iyo qibladii ugu horeysay ee dadka muslimiinta ah sidoo kale dadka yahuudda ayaa u arkaa macbad qadiimi ah oo barakaysan israa'il ayaa magaalada jerusalem ama qudusa la wareegtay sannadii kun sagaal boqol toddoba iyo lixdankii kadib markii dagaal ba-an ay la gashay dalalka carabta xuseen saxnuuni v o a khahira
laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka lehna waxaa noo soo socdaa warbixin iyo warar la xiriira doorashada dalka kenya iyo ololaha dalkaasi ka socda balse marka hore magaaladan washington afhayeenkii aqalka cad ee dalkan maraykanka ee magaaladan washington shon spicer ayaa iscaasilay jimcihii shalay kadib markii uu diiday go-aan uu madaxweyne trump ku magacaabay agaasimaha cusub ee warfaafinta aqalka cad saare cabdi axmed ayaa warbixintan kooban inoo haysa
shir jaraa-id oo ka dhacay shalay oo jimco ahayd aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa haweeneyda u hadasho aqalka cad waxa ay ku hadashay magaca madaxweynaha iyadoo akhrisay war qoraala oo madaxweynuhu ugu mahad celiyey baynser shaqadii uu u soo qabtay aqalka cad awgeed waxaan ku faraxsanahay shaqadii uu qabtay sien isaga oo afkeyga iyo kan dadka maraykanka ku hadlay waxaan u rajaynayaa in uu ku sii tallaabsado guulo hor leh oo la xiriira xirfaddiisa shaqo ee uu sii ceersanayo master baynser ayaa xilka ka degay sababo la xiriira isagoo aan ku faraxsanayn magacaabista madaxweyne donald trump ee madaxa warbaahinta ee cusub antoni skaramuji bartiisa tuurirka ayaa bayser waxa uu ku sheegay waxay ii ahayd sharaf in aan la shaqeeyo madaxweyne donald trump iyo dalka qiimaha weyn ku fadhiya iskaramuji waxaa lagu yaqaanaa dhaqaale ururintii xisbiga ribulikaanka waxaana dhowr jeer lagu arkay shaashadaha tiviyada intii ay socdeen ololaha doorasho sanadkii labadii kun iyo lix iyo tobankii markaasi oo si aan daal lahayn uu u taageeray musharaxiintii xisbiga jamhuuriga u tartamayay xilka madaxtinimo inkastoo markii dambe markii uu soo haray donald trump uu asaga uun ku soo aruuray qaar ka mida shaqaalaha aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa muujiyey walaacooda ku aadan in iskaramuuji xilka loo magacaabay uu u qalmo laakiinse waxaa dhinaca kale taageerayaashiisa isla aqalka cad ay ku ammaaneen inuu yahay qof wax isku dabarida oo abuuray ganacsi waxaa muuqday wareerka la xiriira xilka loo magacaabay agaasimahan cusub ee warfaafinta xilka tegista bayser ayaa waxay imaanaysaa maalin wax ka yar un kadib markii afhayeenkii sharci yaqaanada donald trump mark caralo uu isna shaqada ka tegey isbedeladan ayaa yimid iyadoo aqalka cad uu la hardamaya inuu sare u qaado ahmiyadihiisa dhinaca siyaasadda si la ysugu dayo in lasii wado dhawaaqyada durbaanka ee lagu qarinayo xiriirka la sheegaya inuu ka dhexeeyey ololihii doorasho ee madaxweyne trump iyo rushia
saare cabdi axmed ayaa warbixintaasi inala socodsiinaysay subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay haatanna kenya dalka kenya waxaa weli ka socda ololaha doorashada iyadoo musharaxiinta madaxtinimada u tartamayana ay safarro dalka ku marayaan si ay taageerayaashooda uga dhaadhiciyaan inay codadkooda siiyaan wakhtiga doorashada marka la gaaro bisha dambe madaxweynaha dalka kenya uhura kenyatta ayaa ololihiisii shalay ka waday magaalada caasimadda ee nairobi halkaas uu dadka u sheegay inay doortaan hogaamiyaal leh aragti ay dalka ku hogaamin karaan kana hor yimaadaan ama ay diidaan buu yidhi hogaamiyaal iyagu doonaya inay dalka dib ugu celiyaan xilligii madoobaa ee qabyaaladda kweli tunataka kiongozi ambaye atatugawa kwa misingi ya kikabila
kenyatta wuxuu yidhi ma waxaan doonaynaa hogaamiyaal qabiil qabiil noo kala qaybiya oo na yidhaahda waxaad tihiin reer hebel iyo reer hebel annagu waxaan doonaynaa buu yidhi hogaamiyaal isku keenkeena musharaxa kale ee sida weyn ay isku hayaan madaxweynaha dalkaasi isagu ra-iisul wasaarihii hore ahaa raila odinga ayaa isaguna ololo ka wada magaalooyin ku yaala dalkaasi wuxuuna dadka u ballan qaadaya in haddii la doorta uu dhimi doono qiimaha cuntada lana dagaalami doono musuq maasuqa ka jira dalkaasi dhinaca kalena musharaxiinta kenya ee xilka madaxtinimo u tartamaya waxaa ka mid a maxamed dida oo ah muslim kana soo jeeda deegaanka wajeer dida ayaa maalmahan ka wada ololaha deegaanada uu ka soo jeeda ee gobolka waqooyi bari ee kenya isaga oo dadka muslimiinta gobolkaasi degana ka codsanaya in ay codkooda siiyaan marka doorashada la gaaro wariyaha v o eda maxamed faarax shire ayaa warbixintan kasoo diray gaarisa maxamed dhidha oo ah ninka sideedaad ee u tartamaya madaxweynenimada dalkani kenya dhidha ayaa waxa uu ka warbixiyey in gorgortan culus uu la geli doono dowladda haddii lasoo doorto asagoo sheegay in boqolkiiba konton iyo kow musharax heli doona uusan jirin balse dadka muslimiinta looga baahan yahay guud ahaan in ay u codeeyaan kamusharaxay isleeyihiin in dhaqankooda wax badan uu ka fahmi karo boqolka kun oo qof oo gaarisi joogta hadday ii codayso boqolka kun oo mandheera joogta ay ii codayso maqaway boqolka kun wajaar joogta ay codayso maqaway boqolka kun oo siolo joogta ay codayso boqolka marsabada ay codayso boqolka tanariba ay codayso boqolka ma garanaysaa kalifi ay codayso boqolka laamo ay codayso boqolka mombaaso ay codayso boqolka kuwale ay codayso boqolka nairobi joogta ay codayso waddankan madaxweyno fifty plus one helay ma hadday gaarsiin waayaan hadday gaarsiin waayaan fifty plus one hadday gaarsiin waayaan ma arkaysaa waxaa la dhahayaa number one iyo number two ha ku noqdaano markaasay number three ana ii imaanayaan halkaas ma fahamteen hadda liima rabo hadda liima kasay ninkii waalnay baa lele ninkii waalnaay markaas waa liisoo dooni haddii liisoo doono shuruud baan bixinay shuruud ma aha markii ugu horreysay oo musharax madaxweyne dhidha uu u soo istaago madaxweynenimada qaran ee dalkani kenya sannaddii lasoo doorashadii lasoo dhaafay labadii kun iyo saddex iyo tobanka dhacdayna sidan oo kale ayuu u soo istaagay dadka muslimiintaana waxay ahaayeen kuwii ugu yaraa ee soo doorto codad fara badan ayaa waxa uu ka helay dhidha qaybo badan oo ka tirsan dalkani kenya balse muslimiinta ayaa waxay u arkayeen oo keliya in codka muslimiinta uu doonayo in uu kala qaybiyo iminkana rajo fara badan ayaa waxa uu ka qabaa in codbixiyaasha heerkii hore ay iminka ka sii korayn doonaan maxamed faarax shire v o a garisa
waa hagaag haatan jabuuti gudoomiyaha guddiga la dagaalanka musuq maasuqa jabuuti cismaan idiris jaamac ayaa v o a u sheegay in guddigoodu uu madax bannaan yahay sidoo kalena ay wadaan howlo lagula xisaabtamaya hay-adaha iyo mas-uuliyiinta jabuuti iyagoo baaraya hantida ay haystaan dadka mas-uuliyiinta ah xaasaskooda iyo weliba qoysaskoodaba wariyaha v o eda ee jabuuti ramadaan muuse ayaa cismaan idiriis ka waraystay howlaha guddiga uu qabto wallaahi dee shaqooyinkan aan qabayn waxaa ka mida baaritaan xoolaha dawladda soo galaya oo hoos loo dhigo oon la dagaalanno kharashka dawladda lagu faktiiraynayo oo la badiyo koonfidan taree wax la ydhaaho ninkii mas-uulka ahaa oo hayaa saxiixii haya uu danna ku leeyahay waxyaalo badanoo caynkaasoo aan shaqadayduda iyay ka kooban tahay waxaa jirta nin kasta oo maxaanku dhahay shaqada aanba qabanaya ama mas-uula inaan imminka ilaa saddex afar bilood baan ku bilownay xoolaha dawladda iyo xoolihiisa inuu kala ilaaliyo mudane gudoomiye madax bannaani intee leeg baad ku shaqaysaan wallaahi madax bannaani aad u ballaana maaleyne waxaa jira guddiyaal kale oo ambo maxaanku dhahay wasaaradu ay xakunto ambo markuu shaqo waxaynayo uu wasiir uu sii maro ambo shaqo loo diro ordamisyon loo diro anagu meesha alle meesha aan wax ka aragnay yaan tay karnaa inigoon cid fasax ka qaadanayn fasax ka qaadan haa inta badan waxaa la sheegaa madaxtooyadaad ku xidhantihiin madaxtooyada lafteeda iyada musuq maasiqa iyo howlaha ay marka horeba dee shaqadiinu ay tahay iyada lafteeda ma wax ma weydiin kartaan
waan weydiin karnaa waan weydiin karnaa oo dowladday ka mid tahay madaxtooyadu waa dowladda meeshii laga xakumayey sidaa wasaaradaha kale iyo raggaa kale ay buuxinayaan iyaguna xoolahooga u buuxinayaan waaye mudane gudoomiye shacbiga reer jabuuti iyo qolyaha mucaaridka siyaasadda ee jabuuti inta badan way qoslaan marka laga hadlayo arrimahan musuq maasiqa waxayna ku tilmaamaan qawda maqashii caalamka weeyaan shacbigana waxba ha u qaban marka xanaanta caynkaasoo kale maxaad kaga jawaabi lahayd
waxaa jira in dadku waxay leeyihiin waa mid waxaa jira in transparency international baa jira ayaa jirta marka exaamaankii ugu horreeyeen marnay sanadkii dhaweyd waan dhammaynay insha alla waan ku guulaysanay exaamaankii labaadna dhowaan baan mari doonaa dhowr bilood waa lagu qiimanaya haa walba waxaad qabatay hadday tagsyaal aad xeerar aad waxaysay xeerkii hadda inaad adbikaysay waxaasoo dhan baa la eegayaa way ugu dambayn mudane gudoomiye warbixintii u dambeysay qaramada midoobey ee soo saartay kal hore laba kun iyo lix iyo toban jamhuuriyadda jabuuti waxay gelisay kaalinta boqol iyo saddex iyo labaatanaad marka la qiimeeyey boqol iyo lix iyo toddobaatan dal iyadoo warbixintaasu soomaaliyana ay gelisay kaalinta u dambaysa ee boqol iyo marka soo lama odhan karo jabuuti waxay ka mid tahay dalalka uu ragaadiyey arrimaha musuq maasiq iyo waxaas
anagu shaqada waxaan qabanay laba kun iyo lix iyo tobankii sanad iyo in yar way ku dhowdahay shaqadan iminka waan bilownay dee insha allah markaan wax fiican qabano kullii waxaasoo dhawaa laakiin dhulka ugu rooroon waan ku jirnaa dowladduna dadaallo badan bay waxaysoo tagsyaasha transfaranska way iminka inta dambe waa la welmariyey aplikaasyonkeygina waan wadnaa
kaasi waxau ahaa cismaan idris jaamac gudoomiyaha guddiga la dagaalanka musuq maasuqa jabuuti waryaha v o ede jabuuti ramadaan muuse ayuu u waramayey waa tahay cabdicasiisow dadkana waxaan uga sii tegi doonaa dhegahooda codka xalimo qaliif mogool iyo bahowraxmada iyo heeska asalkaba hurdada
anigoo dhintiyo ilka karoon aflaga dadaag iku dhay edigu tidhe aflaga dadaad iku dhay edigu tidhe